halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaariga caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
waa subax dhegaystayaal axada bisha sebtembarna saaka waa sagaal sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
oo soomaalidu meeshaan isugu timaada sanad walbaba kubadda lagu ciyaaro laba wiil baa dhimatay beeshii juunna waxaa dhintay saddex wiil baa dhimatay bishii julaayna waxaa dhintay wiil laba wiilla waxay dhimatay bishii hadda august oo inaga dhammaatay ilaa isbuuco isku dhintay actually oo ila la toogtay marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxan waa wax aad noogu cusub
waa xasan cumar dheere guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo ka warramaya tiradii u dambaysay ee dhallinyarada soomaalida ee lagu dilay gobolkaasi warbixin ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxa aad maqli doontaan xurgufta dhinaca ah diblomaasiyadeed ee u dhexaysa maraykanka iyo ruushka waraysi ayaan idinkugu haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
waqooyi ayaa shaaca ka qaaday inay ku guulaysatay inay samaysato gantaalo cusub oo adeegsanaya iyagoo adeegsanaya curiyaha hydrojiinka wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa warkan maanta baahisay wakaaladda ayaa waxa ay sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi kim jun un uu isagu uu booqday goobta hubka halista ah lagu farsameeyo warbaahinta ayaa arrinkaasi waxa ay la socotay muuqaalo iyadoo hogaamiyaha dalkaasina uu booqanayo ay sii daysay madaxweynaha maraykanka iyo kan jabaan ayaa iyagu sabtidii shalay aheyd qadka telefoonka ku wada hadlay
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay saddex xarumood oo ay ka baxeen diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugnaa gudaha maraykanka dowladda maraykanka ayaa hore u amartay diblomaasiyiinta ruushku in ay goobahaasi ka baxaan arrintan ayaa qayb ka ah xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah oo labada dal dhex taagan ruushka ayaa ku eedeeyay maraykanka in ay u cagajuleynayaan diblomaasiyiintooda ku sugan gudaha dalkan maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada colombos oo ka mid ah meelaha ay soomaalidu ugu badan yihiin ee dalkan maraykanka ayaa mushkilad weyn ay bulshada soo food saartay kadib markii ay halkaasi ka dilaacday koox dhallinyaro ah oo soomaali iyo ajaaniba leh oo is ugaarsanaya sideed wiil ayaa la dilay tan iyo bishii abril kuwaasoo dhallinyaro ahaa dhammaan kaysaskan ama dacwadahan weli waxaa gacanta laguma dhigin ciddii ka dambeysay booliska gobolkaasi ayaa toddobaadkan la shiray bulshada soomaalida ee gobolkaasi oo ay ka codsadeen inay caawiyaan si loo helo dadka wada dhibaatadan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysa sahra cabdi axmed
inta badan sideedan dhallinyarada ah waxaa dilay dhallinyaro kale oo iyaguna hubaysan kana mida kuwa loogu yeero gaangiska ama qowlaysatada kana ganacsada ama isticmaalo daroogada waxay isugu jiraan ajaanib maraykan ah iyo tiro soo galooti ah soomaaliduba ha ugu badnaatee falkii ugu dambeeyey waxaa dhowr cisho ka hor lagu duugay magaalada colombos laba dhallinyaro ah xasan cali cumar xasan dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda ee gobolkaasi wuxuu iiga warramay waxa ay salka ku hayso in dhallinyaradan hubaysan ay is-ugaarsato ay ka saaqideen waxbarashadii sidoo kalena ay daroogada isticmaalayaan waagii hore waxa weeyaan runtii dhibku wuxuu naga haysan jiray carruurta yeerarka oo da-dadooda ay ka yar tahay labaatanka ka yar oo oo teen ageka la yidhaahdo oo markaas aad ka yimid soomaaliya oo dhaqankan waddankan aan aqoon oo aqoontooda ka hooseysa aqoonta kale oo maxaa layahda carruurta kale oo maraykanka ah dhibaatada halkaasi ka jiri jirtay laakiin hadda waxaa dhibaatada ka taagan tahan waxa isdilayaa waxa weeyaan waa carruurta da-dooda ka weyn tahay labaatanka sano oo sida ugu badanna waa carruur soomaaliya ku dhalatay carruurta islaynaysa mana dhihi karo hadda ayagaa islaynayo waayo waxaa jira muddo sideed bilood oo haddana soo dhaaftay ilaa lix qof oo soomaaliya la dilay mana dhihi karro kulli soomaali baa dishay laakiin falalkii hadda ugu dambeeyey waxay u eg tahay oo dadku ay sheegayaan in dad soomaalida ay dileen marka salka waxay ku haysaa daroogo la bartay salka waxay ku haysaa waalidkii oo runtii marka meelaha la degan yahay oo meelo fiican aan ahayn mararka qaarkood waalidkii oo kala maqan oo laga yaabo aabihii insan guriga joogan carruurta ay hooyo kaliyo haysto dhallinyarada ku biira kooxahan iyo tirada saxda ah ee dhimashadoodaba waa arrin si weyn dadka deegaanku ay ga warqabaan waxaan dhihi karaa last five months waxaa jirtay bishii april oo soomaalida meeshan isugu timaada sanad walba kubadda lagu ciyaaro laba wiil baa dhimatay bishii juunna waxaa dhintay saddex wiil baa dhimatay bishii julayna waxaa dhintay wiil laba wiilla waxay dhimatay bishii haddan august oo inaga dhamaatay laba asbuuc oo isku inta dhinteen actually oo la joogtay marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxaan waa wax aada noogu cusub waxaa kaloo mushkilo ah dadkii dadka dilay inaan la qaban haddii marka qofka qofka dilay aan la qabanin berrina qof kaluu dilaya waxaa jira hooyooyin dhahaya ilmahayga waa la dilayaa oo waa loo soo sheego text waa loo soo dira waa la dilayaa haddana markii booliiska u yidhaahdo ciddii soo sheegtay sheeg habartiina waa baqaysaa wiilkiina waa baqaya marka haddii aysan ayagii aysan sheeginin oo aysan dacwoonin awood nina uma yeelanayo nina kuma riyoonayo oo meel walba camera kuma jirto mataqaana dadkan wax ku dhaceen inkasta oo qayb kamid ah la qabtay haddana arrinkan wuxuu u baahan yahay aabbaha iyo hooyada inay carruurtooda ka adkaadaan aabbaha iyo hooyadu inay wada joogaan single father iyo single mother waa ummadda soomaaliyeed baabisay waalidiin fara badan ayaa gacmo kugabad ah oo aanan awoodin inay sheegaan iyadoo ilmahooda la ugaarsanayo loo hanjabayo amaba sidoo kale dariiqa saxda ah laga ridayo cabsi ay ka qabaan in ayaga qudhooda la beegsada awgeed waxaana ku adag xataa dhallinyarada dhexdooda inay sheegaan kuwa dembiyada noocaasi ah gelaya taasi oo ka dhigtay arrinka in booliiska xataa ay heli waayaan dhallinyarada iyagu ka beec mushtaraya daroogada ama dilkaasi geysanaya ugu yaraan laba hooyo oo ilmahooda la dilay ayaan kula xiriiray khadka telefoonka si ay iiga warramaan dhibaatada soo gaartay inkastoo aysan ii suuroobin in ay la hadlaan muuse maxamed caynti waxa uu ka mid yahay dadka isku dayay inay xal u helaan arrintan gaar ahaanna kuwa xaafadaha ugu badan ee dhallinyarada soomaalida ah ee dhibaatooyinkani ay ka dhaceen tegaya waayadan saameyn weyn ay leedahay sida wax looga qabanayna waxaan u malaynaa soomaalida o dhan inay isu timaado ay ka wada hadasha ay u baahan tahay marka saameynteeda n waxaa u badan inta badan dadka meesha oo dhibaatadaas ka dhacdo degan waxay u badan yihiin dad qoysas ah oo qaarkood waxay ku jiraan guryaha dawladda guryaha dawladdana haddee maraykanka waa lasu ogyahay waa guryaha meelaha ugu badan oo dhalinyarada ka baaba-do waaye marka dadkana intooda badan dadka meelahaas degan dad guryahaas ka bixi karaan ma aha oo guryo aadi ay kiraysan karaan ama guryo aadi ay gadan karaan marka dawladdana intooda badan ma daneeyaan guryaha dawladda in qofka hadduu guryaha dawladda galo waxay ogyihiin in daroogada meesha ay taalo maxay ahayd waxyaabihii kale oo xunxumaa oo prostitutionka meesha yaalo marka wax kama qaban karaan dawladda hadday meesha ay imaadaan wax weynoo saas ay ugu bedeli karaan male unless haddii uu dhib markaas uu dhoo ay imaadaan way mar walba meesha ma taagnaan karaan marka caqabada ay haysato inkastoo adiga ay weydin qaabka looga bixi karo laakiin waxyaabaha ay tahay aniga ahaan waxaan le u haastaa guryahaas dawladda ay ku jiraan qof allaale qofkii uu awoodo inuu guryahaas isaga baxo oo guri kaleoo aadiya uu maaragta raadsado u karaysto si caruurtiisa ay u badbaado waxaa jiro warar sheegaya in laba ka mida qowlaysatada dadka madowga ah ee maraykanka oo iyaguna ka mid ahaa kooxahaasi habeen hore ay isdileen iyada oo la xirxiray ugu yaraan saddex kale islamarkaasina ay booliiska kuwo kale ku raajoogaan arrinkan ma aha mid ugub ku ah bulshada soomaalida ay u soo hayaantay qurbaha gaar ahaana waqooyiga ameerika gobolka minnesora ayaa ka mid a meelaha jaaliyadda gobolkaasi ay dhallinyaradu dhibaato xoog le ay haysato gaar ahaana marka ay noqoto kuwa kasii saaqidaya iskuulaadka islamarkaasina ku biiraya kooxahaasi laba cisho ka hor ayaa sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda ee halkaasi ay ii sheegeen in wiil dhallinyaro ahaa lagu dilay gobolkaasi meelaha ugu dara ay ka jirto caqabadda islamarkaasina dad badan ay u arkaan inay tahay halka mushkiladan ay ka soo minguurtay waxa ay tahay dalka kanada halkaasi oo dhallinyaro aad u fara badan ay ku geeriyoodeen sannadihii ugu dambeysay markii kooxo kale oo isla qowlaysatada dhallinyaradaasi soomaalida ah ee saaqiday ay dilal u geysanayeen jaaliyadaha soomaalida waalidiinta culamaa udiinka iyo bulshada qaybaheeda oo isu tegay ayaa waxay isku dayeen inay xal u helaan arrintan inkastoo ay u muuqato inay tahay wax farahooda kasii baxaya
aad iyo aad baad mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysaneysana waa laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal bisha sebteembar saaka waa saddex sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa dhex maray xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah haddaba si aan faahfaahin uga helna arrintaasi ayaa xuseen barre aadan waxa uu warastay doctor cabdalla xasan cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda marka hore haddaan aan ku bilaabo dhibka ka dhexeeya dowladda maraykanka iyo dowladda ruushka wuxuu ka bilaawday doorashadii sanadkii hore ka dhacay maraykanka oo aanu wada ognahay donald trump uu ku guulaystay marka xurgufta ka dhexeysa dowladda maraykanka iyo dowladda ruushka salku wuxuu ku hayaa dowladda maraykanka si boqolooyinka istihbaaraadka ama intelligency maraykanka oo aaminsan in dowladda ruushka faragal xoog leh ay ku samaysay doorashadii ka dhacday sanadkii hore dowladda maraykanka uu kasoo baxay donald trump laakiin haddaa intaan raaciyo dhibka ka dhexeeya dowladda ruushka iyo dowladda maraykanka waxaan wada ognahay intaan dhammaanin cold warkii hore dowladda maraykanka mar walba cabsi ay ka qabtay dowladda ruushka ayaa mar walbaba waxa ay isku diyaarinaysay ama ay mar walbaba ay xoogga ay saartay sidii ay dhinaca militariga ah ay uga horumari lahayd dowladda ruushka arrinta ka dhexaysa dowladda maraykanka iyo dowladda ruushka ah waa arrin xiise badan marka xiriirka ka dhexeeya dowladda ruushka iyo dowladda maraykanka waa xiriir national security ah oo aada iyo aada muhiim u ah adduunka magangelyadeeda iyo nabadda shicibka adduunka ku nool sidaan ka warqabno labada dal ee maraykanka iyo ruushku waxay iswadaarsadeen oo midba dhinaciisa uu ka eriyey diblomaasiyiin kasoo jeeda dhinaca kale hadday arrintani sidaa kusii socoto maxaa ka dhalan kara af is-afgarashawaaga hadda ka ka dhex taagan dowladda ruushka iyo dowladda maraykanka ay kusii socoto siday hadda ku socoto dhibaato weyn baa imaan kartaa sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii korka madaxweynihii hore ee dowladda maraykanka obama bisha december soddonkeedii wuxuu ka codsaday dowladda ruushka ah in shan iyo soddon diblomaasi ruush ah iyo laba xafiisyo dowladda ruushka ku lahayd dowladda maraykanka maryland iyo washington d c inay albaabada u xiraan ay ka baxaan taasoo ka caraysiisay dowladda ruushka dowladda ruushka korku trump uu qabsaday madaxdowlad xukunka maraykanka dowladda ruushka waxay ay adduunka u sheegtay inay chance ay siinayso donald trump madaxweynaha maraykanka in uu xasiliyo xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo maraykanka chancebay siiyeen mayna sameynin wax ka aasus ah oo ama ay kaga erinayaan siyaasiyiin maraykana dalka maraykanka dalka ruushka hadda mar laga joogo laba bilood sidaan jeclahay ayaa dowladda ruushka kolkii ay jawaab wanaagsan ka heli weyday dowladda maraykanka ah ayaa waxay ka dalbatay dowladda maraykanka in ay xiraan saddex xafiis ee dowladda maraykanka ay ku lahayd waddanka ruushka isla markaana ay yareeyaan diblomaasiyiintii iyo iyo shaqaalihii maraykanka ruushka uu joogay yareeyaanna kun iyo laba boqol iyo konton shaqaalood cadadkoodana ay yareeyaan ilaa ay gaarsiiyaan afar boqol iyo konton dowladda ruushka dowladda maraykankana iyagana sidaasoo kale waxay ka dalbatay dowladda ruushka in ay xiraan kunsuliyadii ruushka ee san francisco iyo laba xafiis oo trade mission ah ay ku lahayd new york iyo washington d c
doctor cabdallah xasan cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda xuseen barre aadan ayuu u warramayay
ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa ku eedeeyay diyaaradaha isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanku inay jidgooyo ku sameeyeen xubno ka mid a kooxda daacish oo hore heshiis ula saxeixday ururkaasi xisbullah faafahinta warkan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegay diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka inay go-doomiyeen kolonyo baabuur ah oo siday dabley daacish ah iyo qoysaskooda bartamaha saxaraha dhulka siiriya kuwaasoo loo diiday in la gaarsiiyo kaalmo bani aadamnimo isbahaysiga maraykanka uu horkacayo ayaa diyaaradaha dagaalka u adeegsanaya inay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyada gawaarida ay saaran yihiin maleeshiyada daacisha iyo qoysaskooda si ay u joojiyaan isku day kasta oo lagu doonayo in kaalmo lagu gaarsiiyo dadkaasi ayaa lagu yiri war ka soo baxay ururka xisbullah xisbullah ayaa sheegay tiro ka mid ah kolonyada baabuurta inay ku xaniban yihiin meel ay maamusho dowladda siiriya waxaana suurtagal ah haddii duqaymo loo geyso inay geeriyoodaan dad rayd ah oo ay ka mid yihiin haween iyo rag dhaawaca ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ururkaasi warka ka soo baxay xisbullah ayaa lagu yiri dowladda siiriya iyo xisbullah waxa ay oofiyeen ballantii ahayd in gawaaridaasi ay ka gudbaan mandiqada ayagoon wax dhib ah loo geysan waa sida uu dhigayay heshiiska lala galay ururka daacisha taliyo ka tirsan xoogaga taageera ciidamada dowladda siiriya ayaa warfidyaanka u sheegay xisbullah iyo ciidamada bashaar al asad inay baadigoob ay ugu jiraan waddo kale oo kaalmada lagu gaarsiin karo maleeshiyada daacisha iyo qoysaskooda ee ku go-doonsan bariga dalkaasi siiriya laakiin dhinaca kale isbahaysiga caalamiga ayaa maalintii sabtida sheegay inaysan qayb ka ahayn heshiiska ay wada gaareen xisbullah iyo dowladda siiriya oo dhinaca iyo ururka daacisha afhayeen u hadlay isbahaysiga caalamiga ayaa sheegay kolonyada baabuurta inay sidaan saddex boqol oo maleeshiyada daacisha iyo qoysaskooda laakiin diyaaradaha dagaalka isbahaysiga caalamiga ayaa u diiday kolonyadaasi inay ka gudbaan xuduudda ciraaq iyo siiriya kadib markii uu isbahaysigu duqeeyey goobtaasi oo daacish ay maamusho ayuu hadalkiisa raaciyey haddaba shaah caydiid abuukar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko xaaladda cakiran ee u dhexaysa xisbullah iyo isbahaysiga caalamiga ah laba arrimood baad moodaa inuu salka ku hayo arrinta koobaad waxa weye waa arrin istraatiijiya oo waxaa jirta xisbullah iyo dowladda suuga oo wada socda waxay rabaan inay dagaalada dhinacyada badan kaga furnaan oo kamid ah xuduuda lubnaan xagga koonfurta suuriya iyo lubnaan ay ku wada leeyihiin dagaalka qoladani halkii uu hay saldhiga uuna dagaalka badan kaga socday inay dagaal ka rabaan oo ciidanka gebi ahaan meel dhinac qura iskugu wada geeyaan arrin labaadna waxaad moodaa inay tahay arrin amni ah oo arrinta amnigii waxa weeyaan xuduuda lubnaan iyo suuriya isla markaa dhinaca koonfureed arrimuhu way cakirnaayeen amni daraa ka jiray koonfurtu waxaad moodaysa dhinacaasoo dhan inay maadarta aada u cakirnayd marka waxay isku dayayaan islamarkaana waxaa jira ciidan lubnaan lubnaaniis ah oo dhinacyadaas nimankan isis ay ku qabsadeen marka waxay isku dayayaan inay amni ahaan u sugaan mandiqada islamarkaana inay heshiiska ka mid ahayd in ciidamada lubnaan la soo fasaxo iyagana loo saamaxo inay mandiqad dhinaca ay u dhaafaan si ammaana marka waxa weeyaan waa arrin istraatiijiya oo amniya waxayna fursad u siinaysaa ciidamada lubnaan ciidamada xisbullah iyo ciidamada dowladda suuriya inay dhinac qura dagaalka u wada raraan taasoo u fududeynaysa in madaragtay gebi ahaanba inuu dagaalku weji qura yeesho gacan qurana madaragtay ay u fududaato inay wada saaraan ciidamada ruushka iyo ciidamada dowladda suuriya iyo ciidamada xisbullah arrinta maraykanka dhanka maraykankana waxay la tahay maraykanka wuxuu muujinayaa maadaama uu yahay maadaama hogaanka la dagaalamaya xulif xulifada la dagaalamasa hargexisada wuxuu isku muujinayaa dhab ahaa inuu muujiyo dhab ahaashaha inuu la dagaalamayo isis isla markaana wuxuu diidan yahay waxaad moodaa inuu dowladii dowladda suuriya iyo dowlad iyo xisbullah kooxda xisbullah inuu ku mashquuliyo dagaalka dhinacyo badan kaga furnaadaan maalintii isniinta ayay ahayd markii dagaalyahanada daacisha laga soo daadgureeyey xuduudda lubnaan iyo siiriya kadib markii heshiis xabad joojin ay wada gaareen dowladda siiriya iyo xisbullah oo dhinaca iyo ururka daacisha balse arrinkaasi waxaa si weyn u diiday xukuumadda baqhdaad iyo weliba isbahaysiga caalamiga ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo siiriya xuseen saxnuuni v o a kahira
markana kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waa kan waryaheenna maxamuud mascad oo nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa waddamo fara badan oo dunida ahi ay u tartamayaan islamarkaasina qaarado kala disan ay qaramadu habeenadii lasoo dhaafay sardinayeen ha ugu dambeeyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo xiiso badan ay qaaradaha afrika yurub ka kala dhaceen haddii aana ku bilaabo gruupka ai oo saddex qaran ay ciyaarayeen ayaa kulan ka mid ahaa la joojiyey kadib markii uu roob fara badan oo daay u garoonka biyo dhigay ciyaartan ayaa waxay dhex maraysay wadamada koroweshiya iyo kosofo waxaana ciyaartu ay socotay muddo shan iyo labaatan daqiiqo ah markiiuu garsooruhu ciyaartu kadib wadahadal uu la yeeshay garsoorayaasha ciyaarta la dhexdhexaadinayay u go'aamiyey in ciyaarta la joojiyo maadaama roobka aan lagu ciyaari karin waxaa telefishinada ciyaarta laga daawanaya laga arkayey banooniga oo marka ay damcaan ciyaartooydu inay isu baasaan aan biyaha dhaafaynin oo cid darbayn kartahay aanay jirin biyaha garoonka yaalla darteed sidaasina waxaa haatan la qorshaynayaa in labada maalin ee soo socota la gooyo maalinta ay kosofo iyo koroweshiya kulankan ciyaari doonaan isla gruubkaasi labada kulan ee kale ay laiskaga hor yimid finland ayaa ka badisay iceland oo hal iyo eber ayay ku guul heshay halka ukrainna ay laba iyo eber ku martay xulka qaranka ee turkiga gruubka d georgia iceland ayaa kulmay serbiya iyo moldovana waxaa saddex iyo eber ku badiyey moldofa halka georgiya irelandna ay hal iyo hal bareejax ku kala tageen weles ayaa guul heshay austria ka badisay ciyaaryahan woodban oo ah ciyaaryahan da'yar oo u ciyaara kooxda liverpool ayaa goolka guusha u saxiixay qaranka weles gruubka g albaniya oo lichtenshon gurigeeda kula ciyaaraysana laba iyo eber albaniya ayaa ku badisay israa'il gurigeeda medsonia ayaa kaga badisay oo hal iyo eber ayaa lagu maray ha yeeshee kulankii ugu xiisaha badnaa ee gruubka iyo dabcanba kulamadii isreereebka ee la ciyaarayay ayaa waxa uu ahaa kii dhex mariyey sbain iyo talyaaniga ciyaartan oo ka dhacday garoonka bernabeyu ee magaalada madrid ayaa waxa ay sbain ku badisay saddex iyo eber golashaasi laba ka mid a waxaa dhaliyey xiddig ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee real madrid oo garoonkiisa lagu ciyaarayay ee isco labada gool waxaa u raaciyey goolkii saddexaad wiilka ay real madrid xilli ciyaareedkan sii daysay oo ay ka iibisay kooxda kubadda cagta ee chelsea ee alvaro murata oo ciyaarta gadaal ka soo galay wax yar dabadeed markuu ciyaarta soo galana goolkaasi saddexaad u saxiixay xulka qaranka ee sbain sidaasi talyaaniga iyo sbain oo wada lahaa lix iyo toban dhibcood waxaa haatan sagaal iyo toban dhibcood gruubkaasi ku hogaaminaya xulka qaranka ee sbain waddamadan ayaa waxay iskugu soo noqon doonaan ciyaaraha isreereebka oo dhammaantood waxa ay ciyaari doonaan maalinta fooda inagu soo haysa ee talaadada haddii aan ku hormaro gruubka d sida ay talaadadan soo socota isku arki doonaan georgia austria ayay la ciyaari doontaa serbiyana ireland ayaa u iman doonta halka weelis ay gurigeeda ku ciyaarayso ay moldofa la ciyaari doonto waxaa cusub mudan weelis haatan inay leedahay koob iyo toban dhibcood oo haddii ay badiso markaasi ay suuro gelinayso afar iyo toban dhibcood inay hesho labada kooxood ee ka sarraysay ireland iyo serbiya ayaa iyagu kulmaya oo shan iyo toban iyo saddex iyo toban dhibcood ayay kala leeyihiin serbiya ayaa hogaaminaysa guriga serbiya ayaana lagu ciyaaraya halkaasi weelis waxay haysataa fursadda haddii labadaasi dal ay bareeja galaan in ay meel wanaagsan tagto oo markaasi ay afar iyo toban dhibcood hesho haddii gurigeeda ay ku badiso weeyaane gruubka g kulamadooda waxay ciyaarayaan shanta bisha oo maalinta talaadada ah ku beegan israa'iil iyo talyaaniga ayaa kulmi doona sbain iyo lichtenshon ayaa iyaguna foodes gelin doona halka hal kulan oo gruubkaasi ka mid ah maalinta arbacada la ciyaari doono oo bishu ay lix tahay albaniya iyo macedonia ay kulmi doonaan gruubka ay kulamadiisa isna waxaa laisugu soo noqonayaa shanta bisha sebtembar waxaana kulmi doona turkiga iyo koroweshiya finland iyo kosofo ukrain iyo iceland qaaradda afrikana haddii aan jaleeco waxaa foodaysdaray waddamada algeria iyo zambiya guriga zambiya ayaa lagu ciyaarayay ciyaartaasina waxaa saddex iyo hal ay guushu ku raacday xulka qaranka ee zambiya ivory cost oo gaaboon la ciyaaraysa weliba guriga gaaboon ayaa lagu ciyaarayay ayaa waxay ku badisay saddex iyo eber oo ay guushu ku raacday xulka qaranka ivory cost waxay halkaasi ka qaateen saddex dhibcood senegal iyo burkina faso oo kulmayna eber iyo eber bareejo ah ayay ku kala tageen dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade bal markan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa xuseen bare aadan xuseen dibin oo maqashe mahadsanid saara kuuriyada waqooyi ayaa shaac ka qaaday in ay ku guulaysatay inay samayso gantaallo cusub oo adeegsan iyagoo adeegsanaya curyaha haydrojiinka wakaalada wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi ayaa warkan baahisay wakaaladda ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu booqday goobta hubkan halista ah lagu farsameeyey warbixinta arrintan ku saabsan ayaa waxaa la socday muuqaalo muujinaya hogaamiyaha dalkaasi oo booqanaya goobtaasi madaxweynaha mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa sabtidii shalay qadka telefoonka ku wada hadlay iyaga oo isku raacay inay muhiim tahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii arrintan looga jawaabi lahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in gacanta ay ku dhigtay saddex xarumood oo ay ka baxeen diblomaasiyiinta ruushka ee ku sugnaa gudaha mareykanka dowladda mareykanka ayaa hore uga amartay diblomaasiyiinta ruushku inay goobahaasi ka baxaan ruushka ayaa ku eedeeyey mareykanka in ay u cagajuglinayaan diblomaasiyiintooda ku sugan gudaha dalkan mareykanka waa tahay xuseen waad mahadsan tahay markana cod ka baxsan ee qadra daahir cige
codkaasi fanaanada hadara daahir cige ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadadoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o e taniyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America,